subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa subax arbaca ah bisha oktoobarna waa lix iyo toban sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad idaacadeeda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
waxaa noo soo kubashay inaanu si qashaysan howlgal anaga howlgalno ilaahay wuxuu nagu gulay in aan taliska isagaa badnaayo inay fadhigu ahaa xoolahay isu aruumeeyeen oo waxay ka dhigatay inaan si fiican oo gacan bixi ula wareegno qaar ilaa saddex boqol oo neefa iyo geelan koxonaa xadasheeka ayadana waan ka qabanay
waa baanduulaha ururka afartan iyo sagaalaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya oo jooga magaalada baardheer ee gobolka gado wuxuu faahfaahinayaa xoolo ay ka soo badbaadiyeen ururka al-shabaab waxaad sidoo kale maqli doontaan doodii tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga oo goordhoweyd soo gebagabowday waxyaabihii ay ku falanqeeyeen dooddaasi ayaad ku maqli doontaan idaacadda xisbi cusub oo dhowaan lagaga dhawaaqay magaalada diridhaba ee gobolka soomaalida wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay inuu dalka turkiga u dirayo wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo ku-xigeenkiisa mike pence si ay turkiga ugu cadaadiyaan inuu joojiyo dagaalka uu ku qaaday waqooyiga suuriya trump wuxuu sheegay in wafdigan oo uu sidoo kale ku jiro wasiirka arrimaha dibadda mike pence ay turkiga u ambabixi doonaan maanto arbaca ah hadafka amaba yoolka ugu weynana uu yahay sidii ay ankara u weydiisan lahaayeen xabad joojin mike pence oo lagu wado inuu madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan khamiista berriya la kulmo ayaa miiska saari doona shuruudo ay ku jiraan xabad joojin deg deg ah iyo wadaxaajood ay turkigu la galaan arrinta dibudejinta qaxootiga suuriya sidoo kale waxay isku soo qaadi doonaan arrinta cunaqabataynta u maraykanku saaray turkiga taasoo uu maamulka trump wacad ku maray in lasii xoojin doono haddii uusan turkigu tallaabadan weerarka ah uu ku hayo maleeshiyaadka kurdiyiinta ka noqonin hogaamiyaha jasiiradda hong kong kerry lam ayaa lagu wadaa in maanta oo arbaco ah ay u qudbayso dadka reer hong kong kadib afar bilood oo ay halkaasi ka socdeen barnaamixyo rabshado watay oo ka dhan ahaa maamulka u janjeera dowladda shiinaha hadalka kerry lam oo tv-ga si toos ah looga daawan doono ayaa lagu sheegay mid ay ku rabto inay ku kasbato qalbiyada iyo maskaxda dadka hong kong ka gadaal markii ay dhowr bil ka hor lumisay kalsoonida shacabka waxaana taasi ay keentay waxaana taasi ay ka dambeysay markii ay diiday inay ilaasho sharci muran badan dhaliyey oo gundhig u noqday dibadbaxyada hadda ka socda hong kong dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo awoodda xaddhaafka ah ee ay ciidanka booliska u adeegsadeen banaanbaxayaasha iyo in la soo daayo dadka ay booliisku xireen sidoo kale in xilka ay ka degto kerry lam hogaamiyaha hong kong
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin balad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington aynu ku horreynay waxaa goordhoweyd soo gebagoobay dood dhex maraysay tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee doonaya in sanadka dambe ay tartan la galaan madaxweynaha maraykanka donald trump oo isagu isu diyaarinaya xilligiisii labaad tartamayaashan oo tiradoodu ahayd toban qof ayaa wariyaheena nuur xasan nuur waxyaabihii ay ka doodeen waxauu ka waraystay cabdikafaar cabdi wardheer oo xiriirka caalamiga bartay kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka
waxaad moodaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa inay ahaayeen dhowr qodob oo midda koowaad ay ahayd sidii laga yeeli lahaa madaxweynaha hadda fadhiya oo impeachment ama in laga qaado xukunka laga qaado sida ay ka qabaan muhiim bay ahayd oo waxyaabihii koowaad bay ahayd lagaga hadlay kadibna amuuro badan baa runtii aada looga hadlay dhaqaalaha kamid yihiin shaqo abuurka ay kamid tahay dakhliga iyo dadka maaragtay tujaarta iyo dadka fuqarada asay u kala duwan yihiin arrimaha dibadda oo gaar ahaan syria iyo aada iyo aada maaragtay looga hadlay ciidamadii uu kasoo qaaday madaxweynaha hadda joogaa iyo waxaan loo yaqaan gun violencega maaragtay dagaalka dadkan qoryaha iska haysto oo maaragtay ardada iyo iskoolada iyo meelaha lagu laayo dadka sidii qoryaha looga qaadi lahaa iyo shuruucdii laga gudbin lahaa iyo daroogada iyo dhammaan maaragtay shirkadaha waaweyn oo ay leeyihiin aad bay maaragtay wadankan xoog u haystaan waa garta marka cabdi kafaar doodani waxay ahayd tii ugu horeysay eeay maaragtay musharaxiinta dimuqraadiga ay isugu yimaadaan tan iyo markii aqalka wakiilada uu bilaabay baaritaanka ku aadan eedan ay madaxweynaha ay eedeynayaan marka maxay ka yidhaahdeen arrintaas musharaxiinta
kulligood waa isku raacsan yihiin waxay leeyihiin arrintaasi ma aha keliya in shaqada laga qaado oo impeachmentiga la la dede la dedejiyo ma ahe waa waa sax bay leeyihiin kulligoodna awal ayaantii hore qaarkood waxay ka qabi jireen reservation ama maaragtay aad bay iskaga ilaalin jireen inay ku degdegaan maadaama ay booska isu rabaan oo isleeyihiin doorashadaad uga qaadi doontaan laakiin hadda waxaad moodaa inay dhammaantood isku raaceen in laga qaado ninkaas in hadda uu sharciga ku xadgudbay oo gaar ahaan arrintii ukraine iyo taleefanadii uu ku hadlay iyo waxaasi ay xaqiijinayaan inuuba qirtayba inuu sharciga jabiyey sidaa darteedna kulligood waxay leeyihin waa in laga hayoobiyaa darajada waxyaabaha kale isaga mid ahaayeen dooda waxaa ka mid ahaa siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan aragtida madaxweyne trump duulaanka turkiga uu ku qaaday waqooyiga suuriya gaar ahaan maleeshiyaadka kurdiyiinta oo ay xulafo ahaayeen bal iyana taas ka waran
waxyaabihii ayaduna sida fiican looga dooday bay ahayd run ahaantii qof keliya ma ahee intooda kale waxay yidhaahdeen gaf weyn buu galay saaxiibada yuu ku xadgudbay kurdiyiintii dagaalka nagula jiray buu ku xadgudbay oo mar dambe saaxiib dambe na aamini mayo waxay aada iyo aada ugu dheeraadeen xasuuq inuu ku imaan karo oo turkigu aada u leyn karo kurdiyiinta oo ay cadow u arkaan dhammaantood waxay yidhaahdeen halkaas waxaa ku guuleystay syria xaafid al asad iyo waxaa ku guuleystay putinka ruushka iyo iran nimankaasaa ku guuleystay maraykankuna arrintaa waa ku khasaaray marka runtii aad bay ugu fogaadeen oo ugu cambaareeyeen inuu si deg dega ukaga soo saaro ciidamada iyadoo aanay diyaar ahayn kurdiyiintu oo aanay is ogeyn iyo iyadoo isisna maaragtay maxaabiis ciiddaa ka badan ee lasii daayay oo ay leeyihiin dibbayba usoo noqonayaan argagixisadii go-aankaas awgiis marka aad buu ugu khaldanaa bay leeyihiin elizabeth warren oo maaragtay kaalimaha saddexaad iyo ku jir jirtay ra-yi ururinta dadweynaha ayaa hadda dooda ka hor inta ay bilaabeen kaalinta koowaad ku jirta marka waxaana jirtay in inta badan musharaxiinta ay ku weerareen qorshaheeda caafimaadka maxay tahay waxyaabihii ay ku eedeynayeen waxa ugu weynaa caafimaadka iyadu waxay leedahay qof kasta oo maraykana waa in caafimaad free ah la siiyaa oo bilaasha lacag la-aana dhammaantood marka waxay leeyihiin sidee baad ku bixinaysaa su-aasha keliya oo aanay jawaabta u hayna taasay ahayd inkastoo ay fiican tahay oo fikir fiican tahay in qof kastoo maraykana caafimaad la siiyo lacag la-aana ama bilaasha haddana ma aanay ka jawaabin meeshii ay lacagtaa waxay gaaraysaa qaymo ah trillions ama maaragtay intaas ayaa oo trillion sanadkii haddii miisaaniyadda dalkao dhan laysku daro xataa afar bilood qaarkood ma bixinaysay dheheen oo kuma aado marka taas waxaad moodaa dhaliisha ugu weyn inay ahayd laakiin iyaduna waxay ku doodeysaa haddaanan wax weyn oo oo aada iyo aad u ballaaran isku dayin wax yar inaan isku mashquulinaa waxba tari mayso marka runtii waa aad bay arrintaasi ugu qallafsanaatay waana waxyaabaha aad moodo xoogaa inay ku riiqatay hadda ilaa iyo intii doodu socotay iyada keliyana maahae biden baa isaguna furinta ama arrinta koobaad ku jira oo aad moodaa inuu booskiisa adkaystay caaw berni sanders oo isna dhowaan yaray xanuunsaday dooda waa uu ku jiriyey si weyn maaragtay waa u doodayay marka kaalintii uu kaga jiray ra-iyo ururintana waxaad moodaa inay hoos u dhacday marka caawa oo kale doodiisii muxuu lasoo shirtagay
wax weyn oo ka duwan wixii uu oran jiray lama soo shirtagin aan ka ahayn in la la kala jejebiyo sharikadaha waaweyn in la xakameeyo dhaqaalaha ay ku daldalaan siyaasada dalka iyo sidoo kale wuxuu la qabay in caafimaad bilaasha oo dadkao dhama la siiyo iyo iskuullada oo oo lacag la-aan caruurta jaamacadaha ay ku dhigtaan iyadana waxyaabihii caadiga ahaa oo markii hore u ololayn jiray waxaa muhim ahayd oo in la xuso ahayd caafimaadkiisa maalin dhaweyd maalinti maalintii harta taag uu ku dhacay ama wadnaha arrintiisa wax ka gaareen in la weydiiyey iyadana uu yiri waxaad waxaa inoo ballana buu yidhi raaliyada ama maaragtay ololayaashayda halkaasaad ka arki doontaan inaan caafimaad qabo iyo in kale marka isaga su-aashaasa ugu kululayd oo la weydiiyey laakiin wax kale oo hadda weyn oo fajacisaa ma aanu keenin kaasi wuxuu aha cabdikhafaar cabdi wardheere oo xidhiirka caalamigaa bartay isagoo kusugan gobolka virginia ee dalka maraykanka ayuu warramay waryahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a waxaa inoo soo socota warbixin ku saabsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya militariga ah oo xoolo boqolaal neef oo ari gaaraya kasoo qabsaday al-shabaab balse haatan ethoobiya dhowaan waxaa magaalada dirdaba ee dalka ethoobiya lagaga dhawaaqay xisbi cusub oo lagu magacaabo xisbiga isbahaysiga dimuqraadiyadda xorriyadda xisbigan ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay magacyada hogaanka qaban doona dhinaca kale rabshada ay dad ku dhinteen ayaa kasoo cusboonaaday xadka gobolka soomaalida iyo cafarta halkaas oo ay dad ku dhinteen qaar kalena ay ku barakaceen warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
waxaa dhowaan magaalada diridhaba ee dalka etoobiya lagu soo gebagabeeyey shirweyne uu lahaa xisbi dhowaan lagu dhawaaqay kaasoo xubnihii hogaamin lahaa la doortay haddaba magaca xisbiga iyo heerka laga soo maray dhismihiisa ayaa waxaa sharxaya xasan aadan cali xasan guulwade oo ka mid ahaa qabanqaabayaashii shirweynaha xisbiga magaciisu xisbiga isbahaysiga dimuqraadiga xorriyadda weeye xisbigan oo abaabulkiisa muddo shan bilood ah uu socday fasixiisana shan bilood ka hor dowladduna siisay shan biloodna abaabulkiisu socday waxaa maanta nasiib u yeesha u yeelannay oon u sheegaynaa ummadda etoobiya iyo ummadda gaar ahaan soomaaliyeedba in xisbigii maanta oo sabti ah oo bisha oktoobar ay labiyo toban tahay uu si rasmiya shirweynihiisii koowaad uga furmay magaalada diridhaba xisbiga isbahaysiga dimuqraadiga xorriyadda inkastoo si buuxda aan weli looga diiwaan gelin xafiiska diiwaangelinta xisbiyada dalka etoobiya haddana waxa uu dhammaystiray waxyaabihii looga baahnaa isagoo xubnihii hogaamin lahaana doortay sida uu sharxayo aadan alaale oo ah fayeenka xisbiga waxa weeye guddoomiyaha waxaanu doorannay maxamed aadan bilaanu doorannay oo gobolka city ka tirsan ku-xigeenka waxaan u doorannay sheekh ibraahim maxamed maadaragtay ku-xigeenka kalena waxaanu dooranay cabdirashiid oo ka tirsan isaga gobolka afdheer xoghayntana waxaanu dooranay maxamed haaruun ayaan u dooranay waan garta si guud adoo iisoo koobaya ujeeddada ururku waxa ay tahay waxaad doonaysaan inaad ka bedeshaan ismaamulka soomaalida waxaan rabnaa magaxxumadii soomaali ku dhacday ee ilaa maanta lasoo haystay ee kulbaninin uu halkaa intuu yimaado uu noo odhanayay sidaa iyo sidaa yeela oo annagana naga xukumaya tusaale inay dhammaataan rabnaa waxaan rabnaa in maamul annagu aan leenahay aan samaysano waxaan waxaan rabnaa in aan dadkayaga aan u horseedno horumar nabad iyo xorriyad iyo sinaan cadaalad intaasoo intuba maanta ay ka arriban tahay deegaanka soomaalidu ayaan rabnaa inaan usoo celino inaan usoo celino midnimadii ummadda soomaaliyeed cadaaladii maadartay maanta dabacday ee cadaalad darada meesha ka dhacday inaan wax ka bedelno iyo soomaalidu inay sinaanto etoobiyada kalena inaan nabad ku wada noolaano inaan etoobiyada kale sinaan ku wada noolaano etoobiyada kale xuquuq badan baa nagaga maqan xuquuqda badan ee nagaga maqan etoobiyana inaan helnaan rabnaa waxa weeye maanta kuraasida aan ku leenahay dowladda federaalka baarlamaanka federaalka maaha ku noo qalanta maaha waa in qaybtii aan si dhaba aan ugu yeelano etoobiya inaan wax la qaybsanno wasaaradaha inaan la qaybsanno in maadartay qiimahayaga intuu leeyahay aan helno annagoo ninna aanan maadaragtay aan jiidayn ama dib aan ku samaynayn iyadoo shucuubta etoobiya ay ku jiraan isu diyaarinta doorashooyinka la filayo in sanadka dambe ay dalkaasi ka qabsoomaan ayaa haddana meelaha qaar weli waxaa jira colaado u dhexeeya qowmiyadaha deriska ah deegaamadaasi waxaa ka mid a xadka soomaalida iyo cafartoo ismaandhaafka jira uu keena dhimasho iyo barakac sida uu sharxayo maxamed ismaaciil oo ka mid a aqoon-yahanada gobolka haatanse ku sugan magaalada saint baul ee gobolka minnesota aad baad umahadsan tahay way jirtaa dhibaatadaasi oo ilaa tobankii bilood ilaa sanadkii lasoo dhaafay colaado soo noqnoqday baa jiray oo qolyahan libooliska xagga cafarta iyo xoolo dhaqato soomaaliya oo galbeedka sidii joogta ayaa isku dhacdhacayay markii hore dhundhaaqsimeed baa la moodayay markii dambe waxoogaa deegaamin iyo wax noocaas oo kale inay isku bedeshay ayay u ekaatay markaa dad badan way ku barakaceen dad badan way ku dhinteen tirooyinkoodo dee saxa lama wada heli karayo ilaa shalay ugu dambeysay ilaa darrada ugu dambeysay way sii socdaan marka xalkuna wuxuu noqonayaa un magaranaysaa in labada dawla deegaan ay ka wada hadlaan oo magaranaysa dadkii la kala badbaadiyo islamarkaana dee dawladda dhexena ay kaalinteedii qaadato oo dadka shacabka ee meeshaasi ku dhammaanaya laga badbaadiya xabadda ka socota waxaa xusid mudan in xiisade ka jiray meelaha ay xadka ka leeyihiin qowmiyadaha oromada iyo soomaalida halkaasoo dhimasho iyo barakac weyn uu ka dhalan jiray ay hadda xaaladdu sidii hore aad uga qabowdahay
warbixintaasna waxaa inoo diyaariyey waryaheena maxamed cabdi xasan sandhere
weli waxaad degeysanaysaan v o a washington howlgal ay shalay ciidanka milatariga dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka gedo ayaa kooxda al-shabaab ay kaga soo furteen ilaa iyo saddex boqoloo neef oo adhiya xoolahan ayay maleeshiyada ka tirsan al-shabaab si xooga uga qaateen dadka deegaanka iyagoo ku sheegay sako faahfaahinta howlgalkaas ayaa nuur xasan nuur nuur bakhaari waxa uu ka waraystay maxamed cali cabdulaahi oo ah baanduulaha ururka afartan iyo sagaalaad ee ciidamada milatariga soomaaliya qeybtiisa magaalada baardheere maantii oo mawduudkaayo al-shabaab ee dagaal baa horay anaga dee ama weli kadnay oo waxaa weeye meelo waxaa jira ila lixdan kilomitr konton kilomitr eri baar laga markii layihah kilomitr ahaan oo ay ku dhumaaleystaan howlgalo socday oo ayaga looga dacsanay lagu dacsanaya jiray howlkan hadda dhacay adiga xala bilowday ilaa maanta soo galijeeden howlka isaga qeybka ahaa waxaa jirtay meel kalis u ahayd oodeen konton kilomitr ma jirta degmada baar magaceeda layihah reydad meeshaas oo ay xoolo ku ururinayeen ay ka qaadayen shacabka soomaaliyeed ay ku dhibaataynayeen ayagoo markaa wax sika ay ku shiran ka qaadeen laakin dawladda kasamahayna hadka biriicnimo ay tahay waxay anaguna marka xoogahaas aan helnay kabacdi waxaa noo suurtagashay inaan si qashaysan howlgal anaga howlgalno ilaahay wuxuu nagu dilay in antaliska isagaa ay badanaayeen ayaga fadhiga wahaa xoolaha ay ku areerinayeen oo waxay ka dhibaateynayaa si fiican oo gacan bixla ula wareegno qar ilaa saddex boqol oo neef ay geelkan ku cunaa xalay soo ayagana waan ka qabanay waa gartay adiga ilaah keliya anaguna waxba nagama dooran ayagana khasaara sidaa kasoo gaaray guud ahaanna waxay meesha ku hayeen aan ku hayno gacanteeda ciidanka ayay ku dhigan waayo xoolaha aada soo furateen ee aada kasoo qabsateen al-shabaab ma ma ari oo keliya ma maxay yihiin ma xoolo nooce ah weeyaan waa ari iyo geel ari iyo geel xoolahaan waayo marka imisay ka koobnaayeen adi geel todoba ayuu ahaa neef ariguna tiro saddex boqol ayuu ahaa waa gartay marka khasaaraha goobta aada weerarteen ka dhashay marka laga reebo xoolaha aada soo furateen ma inoo sheegi kartaa khasaaruhu dee firxad hadda firxaday wax waxaa weye dhaawac iyo la cararay markii ka reebno laakiin wix aan xaqiijin laba qof oo ninka cunaya meesha uga dilnay ilaa afar bari hog gaarayo ninka cunaha iyo saanadoodina meesha uga naga reebnay khasaaraha ayaga aan ka aragnay oo aan xaqiijinanta ay ahayn xoolaha saddexda boqol ee neefka ah ee ariga ah oo aad kasoo furateen al-shabaab xaggee hadda ku haysaan
hadda kaliska ciidanka oo gaalib ayay hadda joogaan oo halkaas ayaa la geliya
waayo marka maxaad ka yeeli doontaan xoolahaas sidee se ugu raadi doontaan dadkii markii hore ay shabaab kasoo qaateen
waa maasan tahay marka waxaa weeye waa xoolahanu xoolo waxay ahayd nimankan xoog ay ku qaadayeen oo sida caadiga abaabay dadku ma daryaan qof walba waxa aan raalli aysan kahayn bay ka raadaan shacabku annaguna waxaanu rabna inaan ka dulqaadno mataqaana dhibaatada iyo waxa weeye culayska waa shacabka soomaaliyeed hadeertan xaliga aan haynaa way gacanta iyaga ku jiraan in hadda sidaadkii lahaa haddii mataqaana laga heli karana dee loo celiyana culays maahna annagu sinberi waxaan rabnaaday mataqaana xal nimankaas ay shacabka dhibaatada ugeysan inaan ka dulqaadno waxa ay ka hayaan aan ka keenana mataqaana xayaadkii gacanteeda aan si fiican u gaarsiino oo marka kasii ka yimaadeen waxa weye marka hadda weli aan haynaa oo dee howlkiiba xal ilaa maanta iska soconayay waxa weye waa hadeerna gacanteeda iyay ku jiraan marka in aan dadkii lahaa mataqaana lagu celiyo iyo mataqaana waxa in hab kale loo maareeyo intaba waa wax oo weli aan la gaarin wayo laakin hadda gacanteeda iyay ku jiraan dadkii laga soo qaadeen ayagana sidoo kale deegaanka ayay joogaan oo hadda hadda ful meel ful laakiin waa ada ciidanka gacanta dawladda iyo xoolaha dacaaga ku jiraan waayo marka sidee ku ogaateen in xoolo halkaasi lagu hayay ta kalena ma markii ugu horreysay baa oo aad maaragta howlgallo aad xoolo kaga soo furateen shabaab aad ka samaysaan gobolka
maya mada hore way dhacday hadda dhis maahan balse waxa weeye waxa waa adigu hadda kormar saasa ka dhacday oo xoolo la socotay ay jireen laakiin hadda xoolo hadda intaan leedahay qalaada kor lagama qaban laakiin dhulkaanu waa anagu nimankaanu inooma barbardhigi karaan ciidanka ciidan tababaran xagga mataqaana waxaa weye hirka iyo dhinaca kabilki ahaan intaba aad mataqaana xaga oga shaqeeyayo nimankan iska jumhad xagta marka iyo informationka senberide waxaan ka howlanahay waa inaan ayaga la dirina marka xagtooda ma wala waagi kara maaha adaa talabinteeda hadda iyo shaqooyinka iyada ayaga ka howlanaa unbaan xagta aga talabeysanay aadarkeena de waxaa ka dhalaakin adiga booga ayaga anaga aan tagno oo nogu tagno dadkii de shacabka aha iyo haysteena caawa nabadgelo ayay ku nool yihiin oo waxa weeye waa farxadooda mataqaana xaga iyo hambalyada wadi dowladda inay waxay soo gaartay weliba mataqaana waxa weye meesha dibwaxaan gaarisay ayaa ka muuqanaysa ma marka waxaan diyaar unahay sendari in oo aan ha ka fogaayo meesha ama waxa ha ka shaqeeyaan laakiin meel walba oo ay galaan inaan oga daba gala mar hadday dadka dili jireen oo ay dadka dhibaatan jinaay mar hadda shacabka u yareedeen in haddana waxa weye aan ka dulqaamay aan diyaar unahay marka adig ilahay waa nagu guuliyay holalkana si fiican oo qorshaysan ayay kusoo badbaada
kaasi wuxuu ahaa maxamed cali cabdulaahi abaanduulaha ururka afartan iyo sagaalada ciidamada milatariga soomaaliya qeybta magaalada baardheere oo u waramayay waryahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari waa xubintii ciyaaraha sida aad muusigaas ku maqlaysaan waxaana inoo haya waryahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari nuur kusoo dhow mahadsanid sanka waxaa xalay dhacay ciyaaro ka tirsanaa koobka qaramada yurub ciyaaraha loogu soo baxayo waxaana xalay xaqiijiyey inuu u gudbay ama uu usoo baxay ciyaaraha koobka qaramada yurub ee sanadka dambe dhici doona xulka qaranka sbain markii uu hal dhibic uu uga baahnaa ciyaartii uu la qaatay xalay sweden uu ka helay sweden iyo sbain waxay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah laakiin sbain goolka waxa ay keeneen daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta waxaana u dhaliyey ciyaaryahanka da-daya rodrigo sweden ayaa hogaanka ciyaarta la wareegtay bilowgii hore ee qaybtii labaad waxaana goolkaas u dhaliyey ciyaaryahan marcos breg xulka sbain waxa uu hadda ku biirayaa lixda waddan ee ilaa iyo hadda xaqiijiyey inay usoo baxeen ciyaaraha qaramada yurub ee labada kun iyo labaatanka waxaa horey usoo baxay xulalka beljim talyaaniga ruushka poland iyo ukraine talyaaniga inkasta oo uu soo gudbay haddana xalay waxa ay badiyeen kulankoodii tobnaad oo xiriir ah gaar ahaan tan iyo intii xulka qaranka loo dhiibay tababare roberto manjini tababare manjini ayaa iyo ciyaartooydiisii uu xalay watay waxa ay iska barbareeyeen rikoord uu horey ugu yaalay tababare xulka talyaaniga layliyey muddo hadda laga joogo siddeetan sano maadaama ay toban jeer oo xigta oo isxigta aanan laga badinin waxaa talyaaniga ugu dambeysay in toban jeer oo isku xigta ay guulo xiriiriyaan sanadka kun iyo sagaal boqol sideed iyo soddonkii waxaana tababare manjini ilaa iyo hadda uu tobanka jeer ee uu isku xiriiriyey uu ka kala badiyey xulalka finland lichtenstein griiga bosnia armeniya finland griiga iyo xalay oo ay shan gool iyo eber uga badiyeen mar kale xulka lichtenstein goolashana laba ka mid ah waxaa u dhaliyey weeraryahanka lagu magacaabo piloti ciyaarihii kale ee xalay dhacay ee sireebreebka koobka qaramada yurub waxaa ka mid ahaa xulalka norway iyo rumeniya oo ku kala baxay barbaro eber iyo eber ah maalta waxaa ka badisay oo hal iyo eber dirtay xulka vero islands jasiiradda jabal daariq waxaa saddex iyo laba ku garaacday xulka georgiya switzerland finland ayay kaga badisay laba gool iyo eber waxaana ay ka wada tirsanaayeen gruupka d waxaana hadda hogaaminaya ireland iyo denmark oo leh min laba iyo toban dhibcood israa'iil waxaa saddex iyo hal ay ku garaacday latvia gruupka g ayay ka wada tirsan yihiin laakiin poland oo horey usoo gudubtay ayaa sagaal iyo toban dhibc ka horkacaysa waxaana ku xigta austria oo leh lix iyo toban dhibcood ugu dambeyntiina griiga waxa uu laba iyo hal kaga badiyey xulka bosniya halka armeniyana ay guul daraysatay dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
aad iyo aad bu mahadsan nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsanaya heeshaalahadee barnaamijkaasi haatanna waa heestii xamar bila iyo fanaanka suldaan seeraar guhaad
midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xurmiyo garash iyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kutabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kutabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa
heesta xamar bile iyo fanaanka suldaan seeraar guhaad ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abikar cabdulaahi oo dhinaca soo saarista inoo fadhiyey intaa ayay nagaga dhan tahay tan iyo kulan dambe sidaa iyo subax wanaagsan
adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo marsay cogteennana nacab ma helo gobaad tahay xilaajannoy gobaad tahay xilaajannoy adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo marsay cogteennana nacab ma helo gobaad tahay xilaajannoy gobaad tahay xilaajannoy intii xusulkay xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xelkeennoo aan gutiyo qoskeennoon xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay intii xusulkay xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xelkeennoo aan gutiyo qoyskeennoon xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay This program has come to you from the Voice of America.